waa hagaag halkaas weli aad naga dhegaysaneysaan waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorashada soomaaliya oo dib u dhacday maanta oo ahayd maalintii loo qabtay in lagu soo gebagabeeyo cabdicasiis axmed barrow ayaa haddaba muqdisho noogu soo diyaariyey
shan iyo labaatanka bisha februari oo maanta ku beegan waxa uu qorsho u ahaa in lasoo gebagabeeyo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya laakiin taasi ma dhicin oo weli waxaa harsan xildhibaano badan hase ahaatee kulan qadka internetka oo ay xalay yeesheen madaxda madasha wadatashiga qaran ayaa waxay ku qaateen wakhti kale oo dheeri ah iyagoo isla gartay in shan iyo tobanka bisha maarso lasoo gebagabeeyo doorashada haddaba wakhtigii hore maxaa qasbay in dib looga dhaco hufnaanta doorashada oo dad badan ay walaac ka muujinayaan ma loo heli karaa kalsooni bulsho suuragalse ma tahay in la sixi karo galdaloolooyinka muuqda arrimahaas ayaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaata toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo cabdilcasiis barrow ah waxaana igala qaybgelaya cismaan muxuudiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee soomaaliya siyaasiga yuusuf xasan mursal iyo agaasimaha machadka cilmi baarista ee somaali public agenda ee fadhigiisu yahay muqdisho mahad waasuge
dhammaantiin soo dhowaada marka hore waxaan jecelahay inaan ku bilaabo cismaan muxuudiin shaatax oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cismaan marka hore doorashooyinka soomaaliya waxay ahayd shan iyo labaatanka bishan inay gabagaboobaan oo jimcadan ku beegan laakiin waxaa moodaa wax badan inay dib u dhacayaan sida ay wax u socdaan maxaad ku tilmaami lahaydeen bismillahi raxmaani raxiim horta aada umahadsan tahay waxaan kaloo salaamaa akhyaarta kaloo igula jirto barnaamijka runtii saad sheegtay doorashada wakti ayaa loo qabtay de kolley waktigaa beesha caalamka uu markaa dowladda mareykanka ayay ahayd cidda qabatay balse annagu waa qiyaaseyna inaan shan iyo labaatanka wax ku dhamaan karin maxaa yeelay doorashadii waxaa aada mood waxaa aada mataqaana u saameeyey khilaafyadii siyaasadeed dalka jiray oo ilaa hadda aan xal weyn aan laga gaarin ayaa saameyn badan ku yeeshay waxaa kaloo saameyn badan ku yeeshay in ay gacanta mataqaanaa maamul goboleedyadii madaxdoodii ay gashay oo markaa ay naqotay in marka mar haddii aanan loo hogaa hogaamiyaashii aynas u hogaansanaanin sharciga waxaa dhaalanayo in markaa kala dambeynta ee lunto oo la waayo cid markaa leh controolka ama meesha u dambeysay wax laga qaban laha qabato marka wixii waxay noqdeen in cid walbaba sida ay doonto wax u sameyso wax hadda doorashada hadda la qabtane runtii ilaa hadda waxyaabaha lagu tilmaami kara inay tahay xolosho oo aysan ahayn doorasho waxaan aada looga faa'idaystay mar haddaysan ahayn dowlad dastuuri ah mid siyaasiyaed ee tahay mas-uuliyaddii dadkii ee saarneydna aanan ama fahmin ama iska indhatireen xilka ka saaran doorashada inay sida lagu heshiiye ama habraaci loo sameyn ku fulfiliyaan waxaa dhalato marka in sidii doono doorashadii laga yeelo wixiin waxay isku bedeleenba xolosha isku bedeleen waa tahay hufnaanta doorashada iyo sida bulshada way u aragtay iyo aqoonyahanku waan u imaan doonaa laakiin waxaan rabaa yuusuf xasan mursal oo siyaasi ah dhinaciisa inaan u bayro yuusuf doorashada meelo kala duwan ay ka dhacaysaa magaalooyin ahayd in doorashada lagu qabto qaarkood laguma qaban kuwo kalena waxaaba muuqata walaac in lagu qaban karo iyo in kale ay dadku siyaabo kala duwan u fasirayaan waxaan rabaa markii aad fiiriso hanaanka guud ee doorashooyinka dalka ay u socdaan maxaad ku tilmaami lahayd oo idinla muuqda
bismiillaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan salaamayaa saaxiibada igula jira dooda aan ku faaqidayno arrimaha doorashooyinka ee dalka ka socda runtii wax lagu tilmaami karo doorashada maanta dalka ka socota magacyo ayaad maaragtay u raadinaysaa haddii aad maaragtay aad aada u fiiriso sida ay u socoto doorashada doorashadan maaragtay waxay dugsan tahay heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee labada kun iyo labaatanka halkan lagu saxiixay ee magaalada muqdisho lagu saxiixay ayay dugsan tahay haddana way baalmarsan tahay marka aad dhinac maaragtay aada ka eegto ma ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu aado doorasho dadban hogaamiye kooxeed ha soo qoro oday ha soo qoro oday iyo konton iyo kow ha soo qoraan oday iyo boqol iyo kow maaragtay ha lagu heshiiyo ma ahayn waa labaatankii sano ee ugu dambeysay dalkan doorasho dadban heerka ay maaragtay tirada dadka ku lugta le intay rabaan hakala ha gaarsiisnaadaane waxay tahay doorashadani tii ugu liidatay oo ugu xumayd oo ugu muddada dheerayd oo dalkan ka dhacda xulasho iyo wax kasii liita ayaa lagu tilmaami karaa haddii aan magac u raadino waxaad moodaa in doorashadani ay dadka soomaaliyeed ka qaadatay waqti aada u badan adduunka sida aada la socotay doorasho broseskeeda ayaa dheer ma ahane hal maalin unbay dhacdaa doorasho adduunka intaasoo milyan oo dad ah ayaa hal maalin codeyn kara in laba boqol toddobaatan iyo shan iyo konton iyo afar xubnood oo aqalkii sare ah oo baarlamaankii guud isku ah labadiisa aqal muddo hal sanaa lagu doorto oo lagu guda jiro waa runtii waa nasiib daro weyn waqti aada u badan oo soomaalida maaragtay ii sheeg laga dhumiyey waaye waxayna keenaysaa in nidaamkii dowladnimada maaragtay ii sheeg ay xagal daaciso waa gartay walaac badan aad ka muujinaysaa siday wax u socdaan waxaan jecelahay dhinaca mahad waasuga inaan eego mahad waxaad agaasimo ka tahay machadka cilmi baarista sameeya ee somali public agenda ee muqdisho ku yaala aqalkii sare siday wax u dhaceenna warbixin baad ka samayseen tan hadda siday u socotana waad ujeedaano dad fara badan oo nala joogay iyo guud ahaan in badanoo soomaalida ka midana hanaanka doorashada ay u socoto wax badan ay ka muujinayaan markii aan ka fiirino dhinaca aqoonta maxay kula tahay qaabka doorashada soomaaliya maanta u socotay in lagu tilmaami karo runtii saa sheegtay si gaaraan u ula soconaa doorashada iyo qaabkay u dhacayso iyo hufnaanteeda iyo waxyaabahaas oo dhan marka aan eegnay qaabka loo maamulay doorashadii aqalka sare warbixinaan kasoo saarnay oo aan leenahay casharadan ayaa laga baran karaa doorashadii aqalka sare oo xulasho iyo magacaabis oo kale u ekayd khaladaadkii dhacay yaana dib loogu laabanin marka la bilaabo doorashada golaha shacabka laakiin waxaa moodaa sidii ay wax ku socdeen aqalkii sare inaa waxba iska bedelin hufnaanta doorashada iyo in la furo fursad loo siiyo dad tartamayaasha iyo cidda danaynaysa inay kuraas u tartanto inaanay hadda jirin inta badanna ay ku xiran tahay qofka madaxda dowlad goboleedyada hadda maamulayo kuraasta cidda ay u arkaan ama u ogolaadaan inay kusoo baxdo oo qaarkood la leeyahay dee madaxweynaha hadduu ku siiyo kursiga adiga ayaa iska leh hadduu kusii waayo ku diidana ha isku daalin oo kale inaad tartanto oo aad siyaabo kale tartan ku hesho marka kuraastii intii ugu badneed saasay hadda tahay meesha maanta la joogo oo ah in doorashadii golahii shacabka ay ku dhawaad afar bil hadda sii socoto boqolkiiba lixdanna la la la doortay lixdan iyo kow dee hadda waxay u muuqataa on nalaga dhameeyo meel meel gabagabaa aan hadda maraynaaye mar le doorashadii ha lasoo gabagabeeyo ayaa xaaladda maraysaa runtiina wax badan oo soomaaliya u qabsoomi lahaa ama focuska la saari lahaa ayaa la dayacay oo saa og tahay dee hadda wadankii xitaa xaalad abaaro ku jira doorashooyinkaana dib dib u dhac badan ay dalka u horseedeen
waa tahay shaatax waxaad tiri way noo muuqanaysay in shan iyo labaatanka bishan februaayo ka hor iyo aysan wax dhammaan karin iyadoo weliba lagu heshiiyey sida doodaadii ku jirtay sababta idinla muuqan idinla muuqan karaysa xilligaasi maxaad ku tilmaami kartaa
runtii horta waxaan ku tilmaami karnaa khilaafka siyaasadeed ee hareeriyay arrimaha doorashooyinka oo aan isleeyahay wuxuu sabab ka mid yahay sababihii dib u dhigi doorashada ama waqtiyada dheereeyey sidii loogu talagala looma xalin tan labaad habraaca loo dejiyey doorashooyinka in la isticmaalo rabay markii la diyaarinayana iyadoo la isjiidjiidayo oo aanan comment laga wada ahayn ayaa moodaa in la diyaariyo oo cid walbaba ee dhinaceeda waxay doonta ay ku darsatay kaa oo markaa hirgelintiisii xoogaa culeysna lahaa iyo ka go-naansho ay ka go-an tahay madaxda maamul goboleedada iyo iyo kuwa dowladda federaalka oo ah in doorashooyinkan ay waktigooda ku dhacaan sidii lagu heshiin u dhacaan oo runtii ahayd mid aan markaas aanan cadeen ayaa waxaa moodaa inay na tusiisay in uu waktiga uu sano shan labaatan uusan ku dhamaan karin tan kale oo aan isleeyahay waxaa noo muuqata inaan lagu dhamaan karin waxay ahayd ma ahayn mid kasoo go-day naftirkeeda golaha wadatashiga qaran inay dhahaan shan labaatankan ku dhameyn macnaha shan labaatanka iyagaa dhahay laakiin habkay u cabirayeen iyo bugga ay leedahay doorashada marka aad fiirisid waxaa moodaa inuu ahaa mid bareshar saarnaa oo keliya ay ku yimid uusan ku imaan qorshe oo marka cad oo loogu talagalay waa gartay ururada bulshada rayidkaad guddoomiyaha ka tahay dadka bresherka ama cadaadiska abuuraya aad qayb ka ahaydeen haddii aad idinla muuqato xilligaas inaysan waxba ku dhammaan karin maxaad u sheegi weydeen intii ka hor aadan soo dhaweyn sidaa lagu heshiiyey iyo siday wax u
dhaceen runtii wixii in markii ay soo saarayeen communikega annaga talooyinkeena waxaa ku jirtay in wakti macquul ah oo doorashada lagu gabagabay karo in la sheego maanan soo jeedin annaga in shan iyo labaatan la sheego shan iyo labaatankana waxay nagala tashteen markaa maysan ahayn laakiin taladii aan u jeedina ayaa waxay qayb ka ahayd in doorashada waktiga ay bilaaban ay ku dhammaanayso inay noo sheegaan maadaama iyaga go-aanka ay gaarayeen go-aanka u dambeeya iyaga ay soo saarayeen waxyaabihii brobosaladii markaa oo talooyinka ah oo ku jiray runtii ma aysan ahayn walow annaga naftirkeena meelaha qaarkood markaan iyaga aan la hadlayna aan dhehayna aanan wakti macquul ah hala qabto oo marka wax lagu dhamey karo oo dadkuna marka ay ku qanci karaan laakiin ma ahayn mataqaanaa mid oo la leeyahay macquul ma idinla tashay laatanka idinka see u aragtiin ma ahayn mid markaa anaga
waxaan rabnaa inaan isla eegno hanaanka doorashooyinka u socdaan yuusuf waxaad wada sheegteen ama muuqanaysaba markaa ra-iisul caamka guud ee bulshada iyo aqoon-yahanka doodooda aad eegto in aan lagu qanacsanaan karin siday wax u socdaan sida hadalka loo dhigayo waxaan rabaa in dad fara badan la isweydiiyo si doorashada waxaa ka imaanaya ay u noqdaan wax ogolaasho bulsho haysta in la fiiriyo sidee wax loo sixi karaa ma la joogaa xilligan xilli wax la sixi karo oo kalsoonidii dalka iyo dadkaba la hanan karo
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan u malaynaa waktigii wax la sixi lahaa in maaragtay ii sheeg laga soo gudbay oo la kasban lahaa ra'yiga ama taageerada bulshada waayo waxaa gebi ahaanba ay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaran ay garab mareen wixii lagu heshiiyey sida qaar ka mid a saaxiibada ay sheegeen waxaa meesha ka baxay gebi ahaanba hanaanka doorashada iyo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda wax badan kama duwana sida maaragtay doorashada aqalka hoose ama maaragtay golaha shacbiga ay u qabteen maaragtay doorashadii iyagu maaragtay brobesalkeedii ay lahaayeen sanatarada aqalka sare wax badan kama duwana waxaa meesha laga saaray gebi ahaanba ay maaragtay iisheega ay isgarab dhigeen ay meel iska dhigeen ay maaragtay qashinka ku dareen in wixii ay gacantooda ku qorteen oo ahaa habraacii doorashada in maaragtay iisheega ay meesha ka saareen madaxda maamul goboleedyada hadday ahaan lahayd in dadka qabiilka iskale kursiga in maaragtay iyagu ay doortaan ergadii maaragtay iisheeg ay ka timaado qabiilkii maaragtay doorashadu ay noqoto mid dahafuran oo ay ka wada qeybgalayaan dhammaan dadka musharaxiinta ah oo kursiga u taagan markaad eegto marka murashaxa sanatarka noqonayay waxaa soo jeedinayay madaxweyne goboleedka ayaa magaciisa soo qorayay laba qof baa ku tartamaysa ayuu soo qorayay oo baarlamaanka u dirayay haddana hal qof unbaa ku tartamaya maxay ahayd kan aqalka hoose isaga ayaana soo jeedinaya kaas ayaana shahaadada la siinaya laakiin yuusuf laakiin yuusuf dad tartamaya waan aragnay waxaa la isweydiin karayaa doorashadu siday u dhacaysa sax ma tahay dadka codaynayoo kale ee dad baa su-aal gelin karay laakiin in la tartamay oo laba murashaxays ag fadhiisatay taasi ma qarsoona een waxaas waa ruwaayad dadka ani aadaan uga xumahay in dadka soomaaliya soomaalida caqligooda lagu ciyaaro waxaa ee, raas caseer iyo raas kamboni waxaa isqabsaday cabashada maxay ahayd ii sheeg markaad social mediaha aad furto ama aad fiiriso ee, telefishinada waxyaabaha cabashooyinka ka socda min koonfur galbeed galmudug hirshabeelle ee, maxay ahayd muqdisho ilaa iyo jubbaland meel aan cabasho ka socon oo odayaashii iyo murashaxiintii dadkii ergadii maaragtay aan doodaynin oo aan maaragtay hadda ugu dambeysay ee, maalmahan waxyaabaha muqdishota aan joogna hareeyey cabashooyinka ka imaanayay dadka banaadiriga ayay ahaayeen marka ee, fursadii lagu abuuri lahaa taageerada iyo aaminaada ee, dadka ee soomaalida lagu heli lahaa maxay ahayd isheg ani waxaan aaminsanahay in laga soo gudbay waxaana gebiyahaanba meesha ka baxay dhadhankii iyo ee, xiisihii loo qabay arrimaha doorashada ayaa gebi ahaanba meesha ka baxay ee, hadda ee, waxa maaragtay loo baahan yahay waxaa waaye si awoodda ugu dambaysa ama xafiiska madaxweynaha ayaa ugu sarreeya dalkan ee, si nabad ah loogu kala wareego in la dedejiyo taas waa aragtidaada ee, waxaan rabaa shaatax ee, yuusuf waxa uu ku doodayaa inaan waxba la sixi karin marka loo eego sida hadda ay waxu socdaan iyo aragtiyada kala duwan ee imaanaya bulsho rayid ahaan xaaladan markaad eegto ma la dhihi karaa waxbaa la sixi karaa weli
Een, horta een, waa fiicnaa lahayd su-aasha markii ay soo wada dhammaadaan inta dhiman in aan aan aan ka faalloono oo hadda waxaa moodaa ilaa boqol ku dhawaad ayaa aada iska badeen oo kuraasaa dhiman ma garan karno sida ay noqon doonaan walow hadda aan u jeedno eh, raadkooda inay raaci doonaan wixii hadda lasoo qabtay laakiin haddii aan ka soo qaaday in doorashadu ay hadda sida ay tahay ay ku dhammaato runtii een, kalsoonidii shacabka see ku hesho shaqo badan ay u baahan tahay oo dadku ay markaa ay u arkaan in wixii la sixi karo een, balse midaan aaminsanahay een, oo oo ah een, in la saxo waxaa ka fududaanayso dadku inay aqbalaan maxaa yeelay sixitaanka bilowga laga sixi karaa maana dhamaadka lagama sixi karo marka inay dadku wixii soo bax ay aqbalaan waxayna ku aqbali karaan in lala xisaabtamo dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa dadkii mas-uuliyadda qaladka lahaa oo joogo iyo qaladkii in laisku wada ogolaado waa adkaanaysaa annaga waxaan qabnaa in dadkii mas-uulka waxaan oo loo xil saaray oo sida hadda wax sameeyey in lala xisaabtamo mas-uuliyaddooda lagula xisaabtamo een, waxaa markaas ah, fududaanayso dadku inay sabraan oo aqbalaan wixii meeshaas ka soo baxay waa gartay ee, mahad doodaadii waxaad gelisay magaalooyinka qaar eh, way soo dhammaan karaan hanaanka ay wax u socdaan marka la eego iyo weliba adoo rajo badan ka muujiyay sida wax u dhacaan in eh, deg deg badan weliba ay ku jirto xildhibaano badan la doortay laakiin waxaa tiri eh, garbahaarey ayaa u baahan in si gooniya loo eego maxay idinla tahay ama kula tahay haddii aan si gooniya kuu weydiiyo magaalada garbahaarey doorashadeeda in lagu qaban doono ama ay u dhici karaysaba
Een, horta garbahaarey waa maaragtay jubbaland ay ka tirsan tahay dhul ahaan laakiin maamulka jubbaland kama taliyo doorashadana dee wax maamulaayo jubbaland Ee, een, marka cilada midda ay ka imaanayso waxa waaye een, ah, ma la abuuri karaa jawi guddigii doorashada uu magacaabay een, eh, stateka jubbaland oo doorashada stateka jubbaland ka dhaceysay een, eh, mas-uuliyadda ka- eh, een, eh, ku lahaa inay tagi karaan magaalada amnigeediina maaragtay la sugi karo Een, eh, taas taasaa aasaas ah haddii la heli karo jawi oo eh, maamulka jubbaland iyo guddigii doorashada eh, ay uga qaban karaan doorasho magaalada waa maaragtay eh, waa waa option oo aan isleeyahay dee horeyn uma muuqan in in looga shaqeynayo haddana caqabad ama condition oo stateka jubbaland uu dhihi karo dee meel aanan ka talin doorasho kama qaban karno ayay ayay ay ay maaragtay noqon kartaa n in kuraasta qaar meelo kale loo lagu doorto n waxyaabaha scenarioska ama ikhtiyaaraadka hadda dadka ay ay sheegayaan ay ka mid tahay n dadka qaar xitaa waxay leeyihiin doorashada lix iyo tobankaas kursi dib waa loo dhigi karaa marka dee waxyaabo badan oo dadka ay ka fikirayaana jiro laakiin midda muhiimka ah in lasdultaaga ay tahay waxa waaye in ay ay constituencygaas labaad ee jubbaland uu hadda caqabad yahay markii hore beledweynaha xaaladaas oo kale ahayd laakiin hadda waa ka gudubtay oo beledweyne doorashadii hadda waa waa ka socotaa marka waxaan isleeyahay markii deegaanadan kale doorashooyinka hadda ay ka socdaan ay kasoo laga soo gabagab lasoo gabagabeeyo ayaa dooda lix iyo tobankaas kursi iyo qaabka ay noqonayso ay sii xoogeysan doontaa markaasna waa waa ay raacda doontaa ay la tahay
waa tahay yuusuf markaad fiiriso sida gobollada ay wax uga socdaan gobolka gadoo kale walaac badanaa ka taagan doorashada maamulada qaar iyo xildhibaanada imaanaya sidaad sheegtay dadbaa eeda sameynaya oo dhahaya doorashada sida loo qabto sax ma ahayn dhinaca kale waxaa jira cadaadis ka imaanaya beesha caalamka waad la socotaa i m f ta oo kale isbuucan waxay soo saartay in haddii toban iyo toddobada may aysan dowlad cusub dhalan in dhaqaalaha soomaaliya ku baxo oo kale ay hoos u dhigayaan ama meesha uu ka baxayo taasi ma noqon kartaa cadaadis madaxda soomaalida ku dhaqaajisa in xilliga la qabtay ka hor doorashada soomaaliya ay dhammaan doonto oo dalka dowladda cusub u yeelan karo horta waa nasiib daro in laba sano maaragtay iishee laga sheekeeyo doorasho dadban oo kuraasta maaragtay meelo ku astaysan yihiin dadka iskalena la ogyahay in maaragtay iisheeg soomaaliya waktiga intaa la eg maaragtay dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed looga dhumiyo maxay ahayd maantana laga baqo wax laga baqaayo keliya ay noqoto cadaadis beesha caalamka hadday ahaan lahaayeen maraykanka ama hadday ahaan lahaayeen hay-adahan kale ee soomaalida caawiya oo i m f ta uga horeyso aniga welweltaa ka weyn ayaan qabaa maaragtay waxaan qabaa oo in ay halis ku jirto nidaamkii dowladnimada soomaaliyeed oo lasoo korinayay labaatankii sano ee ugu dambeysay ayaa ii muuqata inuu halis ku jiro oo dowlad dhiskaas marka sanadkii lixaad ayaa hadda u socda madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ee hadda villa soomaaliya fadhiya mana cadda maaragtay goorta dalkan ay doorasho ka dhacayso ma ii muuqato maaragtay in maaragtay si degdeg ah maaragtay ii sheeg dowlad cusub oo la jaanqaada la macaamisha hay-adaha dalkan caawiya iyo dalalka kale ee daneeya la jaanqaada heshiisyadii iyo shaqooyinkii iyo maalgelintii iyo taagnaa maaragtay iisheeg la jaanqaada in dhowaan la helayo maaragtay iisheeg ilama aha sida aada la socotid shan iyo labaatanka oo berri ku aadan ayaa maaragtay iisheeg loo qabtay saaxiibkay shaatax ayaan xoogaa saxayaaye waxaa ku jirta daay hadalkiisa in maaragtay isheeg cadaadis iyagoo la saaray ay tahay anima qabo taas waxay ahayd afartan iyo shan cisho iyagaa qabsaday inay kusoo gabagabayn karaan doorashada sagaalkii bishii january marka ay warkii communikeyga ay soo saareen ayaa maaragtay wasaaradda arrimaha dibaddana ee dalka maraykanka tobankii bisha january ayay soo saartay waxay tiri shan iyo labaatankaas maaragtay bisha february oo afartan iyo shanta maalmood maaragtay inaad kusoo gabagabaysaan weeye ayaa la yiri warkan i m f tana maaragtay isheeg waa ka dambeeyey marka haddii aan maaragtay aan madaxda maamul goboleedyada ama golaha wadatashiga qaranka ee ra-iisul wasaaruhu uu uga horeeyo oo uu shir guddoominayo ka go-naansho in maaragtay xaaladan adag ama isgoyskan halista ah maaragtay muddo sideed bilood iyo ka badan oo arrimahan doorashooyinka inta lagu guda jira intaas ayaan ku qiyaasayahay maxay ahayd ii sheeg aynan ka go-naansho deg deg ah aan la imaanin ani waxaan aaminsanahay in nidaamkii dowlad dhiska soomaaliyeed uu halis ku jiro runtii cadaadiska beesha caalamka i m f ta ugu dambeysay maraykanka oo sheegay fiiso- fiisooyinka inuu ka xayiri doono ee dhinacyada qaska ka wada doorashada soomaaliya siday hadalka u dhigaan iyo cadaadisyada hore u muuqanayaba marka la isu geeyo shaatax ee, ma la oran karaa waxa dhaqaajinaya doorli- ee doorashada soomaaliya ayay qeyb ka tahay ee xalka loo baahan yahana way soo dedejin kartaa oo ah in doorasho oo l- wadajir lagu aado ay timaado oo dhinacyada mucaaradka iyo muxaafadka xildhibaanada soo baxay wada aqbali karaan
iyo horta in eh, in doorashada la dadejiyo cadaadiska qeybu ka qaadanaa laakiin xal siyaasadeed inuu dalkan gaaro oo doorashooyinkaas ay noqdaan doorashooyin lagu wada qanco oo hore loogu sii socdo eh, cadaadiska ani hadda kan hadda jiro ma filaayo inuu oo qeyb weyn u ka qaadanayo laakiin waxaa qiyaasa oo aan aan ognahay in loo baahan yahay cadaadis mar kastaba in la saaro oo ha kala weynaado ha kala yaraado een, si loo dedejiyo een, doorashooyinka Een, eh, runtiina suu saaxiibkay sheegay wa- waa run yuusuf soo sheegay go-aanka iyagaa gaara laakiin inay wakti qabtaan waa lagu cadaadiyey inay wakti qabtaan waa lagu cadaadiyey marka eh, weliba aysan daahin maaragta maxaa yeelay eh, marar hadda sida hadda aada sheegtaba qolada i m f ta waxaa la socotaa budgetka dowladdii inuu xayiran yahay oo uu dhammaaday waktigii loogu talagalay si budget cusub loo helan inuu baarlamaan fadhiisto approve gare oo ogolaado waay baarlamaankii ogolaanaya lama hayo dowladda xaq waxay u lahayd inay saddex bilood budgetka hore iyadoo isticmaalaysto inay ku darsato haddii la waayo si sharci qabo saddexdii bilood waxay ku eg tahay maarso haddii maarso dhammaato wax budget oo dowladda gacanta laga bixi karo habeerate ma jiro dakhliga soo galo oo unless la helo baarlamaankii ogolaan lahaa eh, budgetka ee dowladda ay ku shaqeyleed marka eh, culeysada badan waa ay jiraan hadda inta badan waxaan ka hadloonaa doorashaan ka hadloonaa laakiin saameynta ay dadka ku yeesheen doorashooyinka dib u dhac ku yimid iyo habka loo maamulayo saameyn ballaaran ay dadka ku yeesheen oo dhinaca noloshooda ah dhinaca maaragta eh, nabadgelyadooda ah iyo dhinaca maaragta eh, mustaqbalkooda oo runtii ay dadku aad ay ay ugu qalbi eh, jabeen amniga xaggiisana waa la wada soconaa dee inta hadda wax ka dhacay eh, beledweyne eh, qarax ka dhacay wixii baraaba ka dhacay eh, wax hadda boosaas ka dhacay waxaasoo dhan waxay related ku yihiin doorashadii related ku yihiin waxay doorashadii ku xiri- eh, wax wax la xiriiro waaye Eh, magaalooyinkii loo asteeyey doorashooyinka oo aada arkaysid inaa xataa ammaankooda aan aada loo adkeynin dadkii meesha ku noolaan ay saameen ay ku yeelanaysa marka runtii waxaan isleeyahay cadaadiska aada looga baahan yahay Een, weliba in la kordhiyo si xalka siyaasadeedna een, loo helo oo inta maaragta markaas lama wado inay eh, runtii xagaldaacinayaan nidaamka dowladnimada soomaaliya waa gartay ee, mahad ee, beesha caalamka cadaadis ay soomaaliya saarto kuma cusba oo arrimaha doorashooyinka la xiriira dhowr jeer oo ay soo baxeen heer maraykanka xitaa uu ku goodiyo inuu fiisooyin xayirayo oo dad gooniya ay ku dhici doonaan inkastoo aan la soo saarin shakhsiyaadka arrintaasi ee wajihi kara waxaan kaa rabaa cadaadiska ugu dambeeya i m f ta tii hore culays ka weyn oo kaga bedelan oo muuqan kara oo aad arkaysaan ma jira
waa horta waa kala duwan yihiin Eh, cadaadiska iyo iyo maaragtay IMS IMF-ta waxay taageertaa soomaaliya siyaabo kala duwan u taageertaa Een, dhaqaale oo lagu bixiyo eh, mushaharka ciidamada iyo waxyaabahaas ay ay bixisaa waxay sidoo kale lafdhabar u tahay IMF een, ah, arrinta deyn cafinta Een, ah, waxaana sida uu shaatax sheegay deyn cafinta waxyaabaha aasaaska u ah waxaa ka mida in dee wadanka uu leeyahay miisaaniyad een, la ansixiyey oo shaqaynaysa in maaragtay dakhliga gudaha lasoo ururintiisa la aada loo kordhiyo in maaragtay eh, f- sabool saboolnimada iyo maaragtay la yareeyo waxyaabahaas oo oo maaragtay ka mid ah processka soomaaliya ee dancafinta ilaa iyo ay ka gaarayso eh, completion point meel la yidhaahdo Eh, hadda meel decision point la yidhaahdo ay soomaaliya soo gaartay arrimahaas oo dhan ayaa markaa dib u dhac ku imaanayo haddii is- maaragtay doorashada ay sii sii sii jiitanto marka eh, soomaaliyana waxaa og tahay dee waxay ku nooshahayba kaalmada dibadda eh, IM- imf iyo iyo world bank iyo iyo maaragtay dalal eh, dalalka eh, reer galbeedka iyo dalal kaleba waxay si toosa u taageeraan eh, miisaaniyadda dalka oo dalal ayaa iyo- iyo- waxay bixiyaan budgetary support taageero oo miisaaniyadeed oo maaragtay lagu kabo En, eh, nasiib darro m- marka la eego dakhliga gudaha aan soo ururino iyo kaalmada eh, miisaaniyadaha noloo aan saxiix xitaa hadda boqolkiiba lixdan ka badan waa waa lacago ay ballan qaadeen dalal iyo hay-ado caalamiya sida i m f iyo world bankiga oo ay u ballan qaadeen inay ku kabi doonaan miisaaniyadda dalka marka dee haddii boqolkiiba lixdan eh, dakhligii waddanka ee ayaga laga sugayay ka badan dee codkoodana wuxuu saameynayaa nolosha nolosha dadkii soomaalida ahayd oo dhinac kasta adeeg bixinta hadday noqoto iyo iyo mishaaraadka hay- shaqaalaha dowladda waxyaabahaasoo dhan waxaa laga sugaa eh, dibaddaa laga sugaa maadaama soomaalida aanay biilkooda bixin karin marka waxaa la yidhaahdaa xigmad caan oo reer carbe- car- carbeedaa jirta oo dhehayso man laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaruhu yacni mar haddaadan eh, mishaarkaagii iyo noloshii eh, shaqaalihii dowladda iyo adeegyadii dowladda bixinaysa aanay dowladda awoodin inay bixiso eh, eh, dakhligeeda iyo lacagaha ay ah, ah, haysato dee ciddii bixinaysay inay inay u dhaga nugulaato dowladda waa ku khasban tahay marka go-aan gooniya ma gaari karto ee waxaan rabaa ugu dambeyn rajada la qabo inaan bal isla fiirino rajo noocee ah ayaa la qabaa yuusufow adoo ka tixraacaya ee dowlad dhiska soomaaliya ay ku jirta doorashooyinkan aad walaaca badan ka muujinayso iyo jihada hadda lagu socdo oo ah doorashadii madaxtinimada iyo kii guddoonka golayaasha kala duwan ee baarlamanka rajada nooca ah hadda qabna maxay tahay Een, horta maxay ahayd ii sheeg rajada lagama quusto Ee, mar kasta maxay ahayd ii sheeg waxaa fiican in la rajeeyo weliba ee, dhanka wanaagsan in la rajeeyo ayaa fiican sideedaba ee, dowladnimada soomaaliyeed waxaa u heelan shacabkan soomaaliyeed oo maaragtay dagaalada sokeeye iyo aafooyinka kale ee dabiiciga ah ay abaartu ka mid tahay ay hadda la daala dhacaya ayaa dowladnimada diyaar u ah dowlad dhiska diyaar u ah ma ahane haykal iyo hoggaan dowladeed oo dad hufan ay hogaaminayaan oo daacad ah oo dalkan maxay ahayd iishii ku badbaaday oo halkan uu ka soo gaaray ee, runtii ma jiro Ee, rajada ee, hadda jirta waxa waaye dadka markay ka quusteen hanaankii doorashada hanaankii doorasho hufan oo xalaal ah oo xura ay rajaynayeen ee, rajada keliya ay hadda leeyihiin waxa waaye in maaragtay ii sheeg si degdeg ah loo soo gabagabeeyo doorashada ugu dambeyntii ee, waxaan rabaa aragtida bulshada rayidka ay qabaan iyo rajada idiin muuqanaysa hadda haddii aad shaataxow ee, m- nala wadaagto maxaad ku tilmaamaysaa
Een, eh, horta runtii eh, rajo mar kastaba dadku waa ay qabaan Eh, sida uu sheegay saaxiibkaygiis waa eh, dadku rajo beel ma aha laakiin waxaad moodaa in kalsoonidii ay yaraanayso si marka eh, taa loo helan ay u baahan tahay in tallaabooyin badan la qaado oo dadka kalsoonidooda dib loogu soo celi karo Een, sideedana doorasho markii la qabanayo waxaa loo qabtaa in meeshii la joogay laga sii dhaqaaqo oo isbedel yimaado ka duwan meeshii la joogay ka duwan oo ka horumarsan la helo Een, haddii marka een, doorashooyinka ay noqdaan kuwa meeshii la joogay laga sii hoos maro een, runtii een, waa een, niyad jab rajada waxa waaye in oo doorashadan lagu eh, eh, niyadjabka badan oo hadda ka muuqdo in yacni ay ka dhalato hoggaan eh, gaar ahaan hoggaanka baarlamaanka inuu noqdo i- i golaha shacabka iyo aqalka sareba dad een, isku wadi kara eh, xildhibaanada eh, een, lasoo doortay een, eh, si kasta wax ku imaadaano een, eh, dowladnimadii iyo meeshii wax joogeenna hore uga sii wadi karo een, sidoo kalena een, nidaamiyo ama ka shaqeeyo doorasho madaxweyne oo hufan intaas haddii la helo oo hoggaan cusub dalka uu helo rajada waxa waaye in in hogaankaas cusub ilaahay uu ka dhigo kuwo wanaagsan oo oo dalkii horumarkiisa een een ka shaqeeyo laakiin casharka ugu muhiimsan oo laga baranayo waxa waaye dimuqraadiyiinta iyo iyo doorashooyinka oo kor laga eegi jiray one person one vote iyo national election la qabana in macnaha yacni ay ay hadda noqon doonto mid aanan ee ee rajadeedii ay aada u yaraato oo xooga la saari doono sanadaha soo socdo bal in hoos laga soo bilaabo doorashada oo degmooyinkii iyo bulshadii xaafad kasta iyo degmo kasta deganeed ay shacabkeeda doorato
aad ayaad u mahadsantihiin mahad waa suge iyo yuusuf xasan mursal iyo sidoo kale xisbaan muxidiin shaatax sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb gasheen intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka khiyaarta inala socotaay inta aan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idigu dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo